halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhegaysataan afiimada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal idilkiimba waa axad bisha julaay waa shan iyo toban sanadka laba kun siddeed iyo toban idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan
etoobiya kama maarmayso maraykan jabuuti waxayna uga maarmayn jabuuti waa meel namada waa meel ay adduunyada nimankii ugu waaweynaaye ee ugu tafwaaweynayna ay joogaan oo militeerkoodiina joogo oo maxaan ku dhahay caqligoodii iyo fikraddoodii iyo siyaasadoodiina ay joogto
kaasi waxau ahaa cumar shirdoon cabbaas oo ka mid a siyaasiyiinta dalka jabuuti oo ka warramaya saamaynta uu heshiiska etoobiya iyo eritreya ku yeelan karo dalka jabuuti waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan toddobaadka ciyaaraha soomaalida oo ka furmay magaalada toronto ee waddanka kanada qodobadaasi iyo kuwo kaloo xiisala yaran ku haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida shirka la qorsheeyey inuu ku dhex maro dalka finland labada hogaamiye maraykanka iyo ruushka maalinta isniinta berri ayaa u muuqda ilaa iyo hadda inaanu lahayn hadaf gaar ah waxaa la filayaa in labada madaxweyne ee donald trump iyo valadimir putin inay ka wada hadlaan qodobo dhowr ah oo baaxad leh oo ay ka mid yihiin yaraynta hubka nukleyerka iyo dagaalka suuriya oo ay washington iyo moscow kala taageeraan kooxo isa soo horjeeda waddankaasi waxay noqon lahayd guul weyn haddii aanu wax ka samayn karno yaraynta nukleyerka iyo madaxweyne trump wariyaasha ugu sheegay jimcihii gudaha dalka britain oo uu booqanayay
madaxweynaha eritrea ayaa ku sugan dalka etoobiya oo ay uga socoto booqasho saddex maalmood qaadanaysa taasoo loo arko in arrin kale oo muhiim u ah dhammaynta xiisadda colaadeed ee labada dal siyaas afuwarki ayaa la rajaynayaa inuu isniinta beritaha dib u furo safaaradda eritrea magaalada adisaba waxa uu sidoo kale booqan doona xarumo kale isbuucii lasoo dhaafay ayaa ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed booqasho ku tagay caasimadda dalka eritrea ee asmara waxaana labada hogaamiye ay kala sixideen heshiis qodobo dhowr ah oo ay ka midka yihiin inay dib u furtaan safaaradaha labada dal ayna horumariyaan dekadaha islamarkaasina dib loo bilaabo duulimaadyada isaga kala gooshi jiray labada waddan subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaas ka dhegaysanayseena waa v o weyn gudagalno qodobada kale aan saaka idinku hayno idaacadda sidaad wararkaba ku maqlayseen waxaa dalka etoobiya ku sugan madaxweynaha dalkaasi eritrea siyaas tafawarkii oo saddex maalmood booqasho qaadanaysa shalay halkaasi uga bilaabatay waxaana qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka jabuuti oo ay dariska yihiin labada dal etoobiya eritreba ay walaac ka muujiyeen heshiiska labada dal iyo saameynta uu ku yeelan karayo xurgufta u dhexaysa jabuuti iyo eritreya ramadaan muuse ayaa arrimahaasi ka waraystay jaamac cabdiraxmaan cadhoole oo ka mid ah madaxda mucaaradka ee jabuuti horta waxa weeyaan nabad oo wax lagu faro waxaana wanaaga afrika waxa daashaday dagaalo sokeeye iyo colaado aan waxba ku fadhiyin markaa isku soo dhowaanshaha eritrea etoobiya isku soo dhowaadeen dee waan soo dhoweynaynaa waa wax lagu farxo waa waxay afrikana ay tahayna cashar ka qaato jabuuti eritrea waa la ogyahay dhibaatooyin baa dhex yaala khilaafka xagga soodinta ee labada dal etoobiya jabuutina waa la ogyahay cilaaqaadka u dhexeeya iyo iskaashiga leeyihiin sideed u sawiri kartaa mustaqbalka siyaasadda soo socota wallaahi anigu walaac baan ka muujinaya waxa weeyaan eritrea horta markii lala heshiiyey si adag waxaan ku xasuusinaya ramadanow ninka eritrea madaxweynahaygii hore xasan gulle abtidoon nin odayo wuxuu ahaa waayeela ninkaasu iska caayeyso bilaa shuruud haddana waxay ahayd markii lala heshiinayey ay dowladda imika waddanka qabsatay inay horta xaal uga qaato xasan gulle bilo xaalkii la bixiyeyba u malayn maayo waayo haddii la bixiyey way wanaagsantahay laakiin waxaan aaminsanaa waxba xale si bilaa shuruuda loola heshiiyey waxaana naloogu abaalguday in nala soo weeraro oo waddankaygii bar la haysto marka waxaan leeyahy etoobiyana cilaaqaadkii aynu lahayn iyo walaaltinimadii ha ka dhabaysooo waa inaan dush jabuuti dusheeda aan lagu heshin oo jabuuti aan heshiiskaa dhacaya waa in jabuuti lasoo dhexgeliyo waayo jabuuti iyo eritareyana coraad baa jirta hadday etoobiya maanta waxeedun ka taliso dee waa nasiib daro marka waxay ka dhigan tahay siyaasadii jabuuti halkaa way ku fashilantay waana lagu dul heshiiyey waana lagu dul heshin doonaa dhibaatana wayna sugaysaa baan leeyahay laakiin etoobiya way u madax bannaantay ciddee doonta inay la heshiiso jabuutina waa dal xoro siyaasadiisa isaguna u madax bannaan soomaha marka macquul etoobiya inay iska wadato in hawsheeda heshiiska eritariya la gashayna etoobiya wax saameyna kuma yeelanaya dee cilaaqaadkooga wanaagsan jabuuti iyo etoobiya hay waxa weyaan markii ay etoobiya iyo eritariya is hayeen jabuuti way saaciday waxa weeyaan jabuuti way u baahnayd way saaciday boorkeedii bay u furtay waxay tustay inay diyaar ula tahay marka ma aha in loogu abaalgulo jabuuti in dusheeda lagu heshiyo maanta waxaan leeyahay etoobiya isbeddelkaa ay wado waa in jabuuti ay soo gaadho oo jabuutina ay ka faa'iidaysto laakiin ma aha in jabuuti lagu takooro oo meel geed geed lagu xidho waxa weeyaan nasiib darro hadday dhacdo waxaan u soo jeedinayaa dowladda jabuutina in haddii ay tase dhacdo inay u baaqdo macaaridka laysu keeno la wada fadhiiso laga tashado waayo aaya adag bayna sugayaa mid kalena waa la isuran karaa jaamac ra-iisul wasaarihii etoobiya waa kan iminka la heshiiyey eritariya ee nabadu ay dhacday kolka ra-iisul wasaaraha etoobiya wuu isxil saari karaa maadaama uu isagu eritariya la heshiiyey inuu maaragtay dhexdhexaadiyo jabuuti iyo eritariyana taasna miyaana heen wax miiska dul yaalla waa wanaagsan tahay waana rajaynaynaa waana waxa tahay tallaabada ay tahay ra-iisul wasaaru inuu qaado hadduu doonayo inuu u abaalgudo jabuuti abaalkee u gashay waa wax wanaagsan ayaan leenahay annagu
kaasi waxa uu ahaa jaamac cabdiraxmaan dhacdhoole oo ka mid a madaxda mucaaridka dalka jabuuti wuxuuna wariyaha v o a ramadaan muuse waddankaasi uga warbixinayey sida ay u arkaan heshiiska eritrea iyo etoobiya dhex maray halkaad ka dhegeysaneyseen waa idaacadda subaxnimo ee v o a dhinaca kale cumar shirdoon cabaas oo ka mid ah siyaasiyiinta dalka jabuuti xilal horena soo qabtay ayaa soo dhoweeyey heshiiska labada dal ee dariska ah isagoo sheegay inaana wax saameyna ku yeelan doonin jamhuuriyadda jabuuti waxaana uu magaalada jabuuti ugu waramay ramadaan muuse sida runta anigu shakhsiyan markaan arrinta aan maqleen horta anigu run ahaan aad baan u mabsuuday waxaan u mabsuudaya waa maxay waxa weeye dalka kani etoobiya iyo dalka kani eritrea dhibaatooyin waaweyn baa dhex yaallay colaad baa dhex taallay dhibaatooyin dhaqaalaa dhex yaallay dhibaatooyin dagaal baa dhex yaallay waxaa marka maanta ay si dhib yar u dhammaatay ee labadii madaxweyne ay degdeg u kala tegeen labadii dal ee waxyaabo aan laga filaynin ay dhaqso u wada saxeexeen horta dee waa waxa u yimiday gobolka gobolku nabad buu u baahan yahay waxaa la daadegtay dhibaato waaya cumar shirdoon dad badan baa walaac muujinaya oo reer jabuutiya oo le jabuuti iyo eritreya waa taa colaadu dhex taallo khilaafka xagga soodinta ma wanaagsana in dusheeda lagu heshiiyo waa inay jabuutina qayb ka noqota heshiiska maadaama la ogyahay cilaaqaadka wanaagsan ee u dhexeeya jabuuti iyo etoobiya sideed u aragta arrinta saamayn intee leeg baanay ku yeelan karta jabuutiyan heshiisyadan dhex maraya etoobiya iyo eritreya wallaahi sida runta ah heshiiskan labada dal etoobiya eritrea dhex maray waa wax danahooda u wanaagsan innaka dhibaatooyin noomale laakiin iminka ahaan mandaqadan waxaa ka socda jabuuti iyo etoobiya iyo eritrea waa inta iskugu dhow marka jabuuti waxay leedahay madax waxay leedahay baresdaan cilaaqaad wanaagsan etoobiya lalahaa eritrea inkastoo ay dhibaatayran dhex taallay haddana etoobiya haddana waxaa noo socotay cilaaqaad aad u wanaagsan marka arrimaha mandaqadan ka socda ee saddexdaa gobol si gaar ahaana uga socdana inuu madaxweynaha jabuuti ka maqnaada maaha waa inuu dee mataqaanaa wixii looga baahan yahay ee isaguna waayo arag uu u leeyahay ee ma garanaysaa meesha uu ka arkayo inuu ku darsado de waa iska waajib baan leeyahay qolyaha qaarkood waxay tilmaamayaan in ra-iisul wasaaraha etoobiya uu yahay shakhsi aan la saadaalin karin eritrea iminka heshiisyadii ganacsiga isticmaalkii dikadda casab soomaaliya loogaa uu tegey iyadana sidoo kale heshiisyo xagga dikadaha sideed u aragta arrimahaasu dhaqaalihii jabuuti saamayn ma ku yeelan karaan waa albaab weligiiba u jiri jiray etoobiya oo halkan ay wacutoo marayeen laakiin maantaan xadhigga ka xidhayaana aan uma malinayo inay albaabka ka xidhaya inay dhacayso uma malinayo jabuuti sidaa unbay iska ahaan maxay tahay sababtaad u leedahay etoobiya ka maarmi mayso marinkan jabuuti sida runta etoobiya kama maarmayso maraykan jabuuti waxayna uga maarmayn jabuuti waa meel nabada waa meel ay adduunyada nimankii ugu waaweynaaya ee ugu tafwaaweynayna ay joogaan oo militeerkoodina joogo oo maxaanku dhahay caqligoodii iyo fikradoodii iyo siyaasadoodiina ay joogto meeshana dee waa meel nabada cid walibana waxay doonaysaa inay nabad ahaato gaaladu way doonayaan annaku waan doonaynaa etoobiyana way doonaysaa sidaa daraaddeed buu dariiqani ugu furan yahay ay waxna ka waaridi kartaa waxna ay ka qaadan kartaa waxna ay ka dari kartaa
kaasi waxa uu ahaa cumar shirdoon cabaas oo ka mid ah siyaasiyiinta dalka jabuuti oo u waramayey ramadaan muuse halkaad kala socotaana waa v o a
maxkamadda sare ee gaarisa ayaa la sheegay xukun ayaa laashay xukun hore oo loogu riday laba haween soomaaliyeed ah kuwaas oo maxkamadda mandheera ay aanirada ko iyo soddonkii bishii mey ku xukuntay soddon sano oo xarig ah iyagoo lagu eedeeyey in ay ka ganacsanayeen dhoofinta carruurta nuur cabdow oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqinsaanka iyo nabadda ayaa arrintani uga warramay wariyaha v o a ee gobolka waqooyi bari maxamed faarax shire
waan sii dabarraacnay annagoo kaalmaysanay xildhibaanka mandheera bariga mandheera amaba maxdiista iyo hay-adaha u dhaqaaqa xuquuqul islaam insaanka maxkamad gaarisa ayaa rafaankii ilaa iyo waqtigaas saara labaatan iyo laba bishii sanaad bishii lixaad ilaa iyo maanta u socday highcourt maxkamadda sare ee gaarisa waxaana lagu lagu xukumay inay dib loo dhigay heerkaas dib maadaama qalado badan ay dhaceen oo dadkii jaahilnimo ay ku jirtay wixii ay ka seyneen nidaamkii aan la marka mandheera ayaa lagu soo celiyay taariikh shan iyo labaatan bishan in la dhegeysan doono mandheera laga dhegeysan doono mar labaad in la dhegeysto retrial retrial waxaa la dhahaa mar labaad in la dhegeysto ee lagu celiyo xukunka hore waa la tuuri waa la laalay marka kan inay mid cusub loo bilaabo ayaa noqon doontaa insha allah markaad fiiriso xukunkan cusub looyarka u doodayey gabdhaha waxa uu dalbanayay in la siiyo banaanka inay joogaan oo laakiin judgeku ama xaakimku wuxuu ku adkaystay oo keliya in dib loo dhageysto isagoo markaasi ka dhex arkay xukunkii hore khaladaad marka idinka maxay idin kaga dhigan tahay guddigiinan isku xil saaray arrimahaas xaquuqul insaan ka shaqeynayay iyo xildhibaanadii iyo eheladee mandheera maxay uga dhigan tahay go-aankan annaga dadka xaquuqda biniaadanka u dhadhaqaaqa ama hay-adaha u dhadhaqaaqa xuquuqul insaanka waxaan fahamsanahay sharciga dhanka u socda annaga iyo xildhibaanka le tan kale haddii lasoo celiyey waxay u dhawaan kartaa nidaamka baaritaanka oo yaraay baaritaanka oo yaraay inuu dheeraado oo si fiican warkii loo helo oo xaqiiqatan loo helo waxaa waxaa nala soo siyaaday arrimo la dhahaa amniga amni haddaa la dhahaa waxaa nagu soo siyaaday arrin la dhahaa la dagaalan argagixisa marka maxaakiimka markuu leeyahay dadka in damiin loo sii daaya banaanka lagu sii sidaaya qodob ayaa ku jiro sharcigee la dagaalanka argagixisada oo dhaha qofkan wuu carari karaa wadanka wuu ka carari karaa waxaa la dhahaa flight critical ayaa lagu dhahaa ingiriiska afka qalaad maadaama meeshan degana xaduud tahay waxyaalihii dhan waa layska aamin bahay marka maxaakiimta iyo dhanka amniga qolooyinkan amniga waxay nagu isticmaalaan qodob noocaasa
nuur cabdow oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqul insaanka iyo nabadda ee gaarisa ayuu kaasi ah wuxuuna la hadlayay wariyaha v o a ee gobolka waqooyi bari maxamed faarax shire
magaalada henley ee dalka britain waxaa lagu qabtay xuska sanadlaha ah ee mataanaynta magaalooyinka henley iyo magaalada boram ee gobolka awdal haddaba xuska sanadkan iyo waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaa ka waraystay yuusuf jaamac cige oo ah isuduwaha xuska mataanaynta labada magaalo
barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamijkii la oran jiray buha boram comto henley oo had iyo jeer la qabto bisha julaay bartamaheega saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban intaasaan udhexaysiinaa sabtidaan la eeganaa barnaamijkaas shalay wuxuu ahaa barnaamij ka duwan barnaamijyadii hore oon dhigi jirnay sida caadiga ahaydba barnaamijka awal waxaan samayn jirnay bandhi faleed iyo hidiya dhaqan iyo heeso soomaaliyeed iyo cuntadii dhaqanka ay soomaalida reer awdal u ahaayeen baan soo bandhigi jirnay laakiin tii maanta waan ka duwanay walaalo qayladii iyo faxwadii iyo aragtii o dhan waxaan ku bedilnay qaaraan ururitaan iyo iyo waxa la yidhahdo afka qalan loo yaqaano fond raising qaaraanka waxaan u urinayna ujeedada ugu weyne waxay ahayd inaan la qaybsano horta kow gobolka awdal gaar ahaan labada degmo degmada baki iyo degmada lughaya oo ku dhacay masiibooyinkii lix iyo tobankii may ku dhacay sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka sagar one loo bixiyey cyclonkii arrintii dadkii ay masiibooyinkaas wadan ku dhaceen baan inaan la qaybsano rabnay oon oon gargaar aan u fidino dadka weli banaanka jiifa jidadkii xumaaday xoolahooga ku xoolo beelay dad ku dhinteenoo dadkoodii ku waayey barnaamijkaasaan walaa lagu talagalna inaan dadka aan tusno reer helnay in labadaa magaaladii ay mataalala ahayd ay la jiifto maanta midkeygii iyo weli dhibaatadii iyo jiiftii ay kasii muuqato yaa ka soo qayb galay munaasabadaas waxaa kasoo qayb galay laba hay-adood oo walaal international oo ingiriiska ku yaala mid waxaa la idhaahdaa rotary international midna walaa waa british red crosski marka labadooduba waxayna aada ugu takhasuseen masiibooyinka dabiiciga meelaha ay ku dhacaan marka sidaa darteed waxay sameynayeen waxa la idhaahdo street collection iyo sawiro aan soo bandhignay oo wixii dhacaya gaar ahaan maayarka henle kolkuu yimiday aada buu argagaxay kolkuu arkay dhulku siduu u go-ay oo daadadku ay gooyeen aada buu argagaxay marka wuxuuna aadna ula yaabay in mataqaanaa ilaa hadda dadkii ay dhulkii jiifaan ay jid la-aan xumaan hayso in weli dadkii ay sidii yihiin dhibaatadii walaal ay ku jiraan aad bay uga argagixeen marka labada hay-adoodna waxay ballan qaadeen in mustaqbalka dhow inay aada noogala shaqayn doonaan oo dadka aan caawimaadaan u geysan doona haddii la yidhaahdo ma nooga sheekan kartaa taariikhda labada magaalo iyo goorta ay soo bilaabatay in la mataaneeyo labada magaalo waxaa la mataaneeyey kun sagaal boqol saddex iyo siddeetankii mataaneynteeda ugu weynina waxay ka dhalatay ahayd markii ingiriisku uu go-aansaday inuu xidhi la yeesho oo magaalada henley ay go-aan samaysato in sidan hadda qurbahan ku naqaanaba magaalo kastaoo yurub ku taal magaalo kastee la mataan marka mataanta laakiin waxay sameeyaan had iyo jeer magaalo magaalo kale yurub ama faransa ku taalo ama belgium ku taalo ama holland ku taalo bay mataaneynta had iyo jeer la samaystaan marka sidaa maanta darteed waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa inaan mataane ka baxna yurub oon magaalo kala samaysano odagan hadda iminka waayeelka ee malcom bage la yidhaahdo oo hadda sagaashan iyo labaa kolka la joogo maanta weliba aada u jilicsanaa baaba soo bandhigay maadaamuu isagu ka ahaan jiray xeradii goreeyo cawn oo buurama muddo dheer ku noolan jiray gobolka awdan buu yidhi waa dad fiican waa dad lala dhaqmi karo waa dad wanaagsan waxaan soo arkay dad xariira sidaa darteed waxaan aada soo bandhigi lahaa mataqaanaa inaa magaalada la dhigo saasay walaal horta ku timiday magaalada inaa magaalada lala mataaneeyo
aada iyo mahadsankaasi waxau ahaa yuusuf jaamac cige fofana oo ah isuduwaha xiriirka mataaninta labada magaalo ee henley ee dalka britain iyo magaalada borama ee gobolka awdal waxaana uu iga warmayey arrintaas
ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu ayaa sheegay in ciidamada israel ay fulin doonaan weeraro dheeraada oo loola beegsanayo marinka gaza faahfaahinta warkan waxaa qaahiro ka soo diray wariyaha v o a xuseen saxnuuni ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu oo ka hadlay duqeymaha israa'il ay ka geysatay marinka khaza ayaa sheegay in dowladdiisa ay qaaday weerarkii ugu weynaa oo ka dhan ah ururka xamaas tan iyo sannadii labada kun iyo afar iyo tobankii benyamin netanyahu ayaa xusay weerarka inuu falcelis u ahaa gantaalaha xamaas ay ku tuurtay gudaha dalkiisa waana suuragal inaan fulino weeraro kale oo intaasi ka badan ayuu raaciyey hadalkiisa ra-iisul wasaaraha xukuumadda israa'il oo wadatashi la sameeyey wasiirkiisa gaashaandhigga iyo taliyaashiisa sarsare ee ciidanka dalkiisa ayaa si adag u sheegay in dowladdiisa guddoon ay ku gaartay inay qaado tallaabooyin ad adag oo ka dhan ah waxa uu ugu yeeray argagixisada xamaas saraakiisha caafimaadka ee maamulka falastiin ayaa sheegay duqeymaha israa'il ay ka fulisay marinka khaza inay ku geeriyoodeen laba qof oo falastiiniyiin ah wararka laga helayo gudaha israa'il ayaa sheegaya saddex qof oo israa'iiliyiin ah inay dhaawacmeen ka gadaal markii in ka badan sagaashan gantaal dagaalyahanada xamaas ay ku tuureen gudaha israa'il ciidamada difaaca israa'il ayaa sheegay weerarada iyo duqeymaha ay ka geysteen marinka khaza inay la beegsadeen bartilmaameedyo ay ka mid yihiin xarumo iyo bakhaaro hub ah oo ururka xamaas uu ku leeyahay qaybo ka mid ah magaalada khaza dhinaca kale ururka xamaas ee falastiin ayaa sheegay in heshiis xabajoojin ah uu dhex maray ururka xamaas iyo ciidamada israa'il ka gadaal markii dadaallo ay sameeyeen dowlado gobolka ah iyo beesha caalamka moxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey sida u arko xiisadaha cusub ee u dhexeeya israa'il iyo falastiin duqeymaha israa'iil ay ka fulisay kase waa mid dareen hor leh abuuray sababtoo ah waxa uu ah weerar yacni aada u weynaayo oo israa'iil ay qaaday kadib labada kun iyo afar iyo tobankii waxaa la ogyahay inay ku dhimatay laba qofood oo falastiiniyiin ah ku dhowaad ilaa iyo toban qofood oo kalena ay ku dhaawacmeen oo falastiiniyiin ah waxaa kaloo jiro weeraro dhinaca gantaala ah oo ay geysatay xarakada xamaas taasoo ay gaareen ilaa iyo gudaha israa'iil inkastoo intooda badan la sheegay inaysa waxba dhibaato ay ka geysan marka waxaa la dhihi karaa waa xaalad cusub oo culayskeeda leh inkastoo ay jiraan dagaallo ay sameynayaan beesha caalamka sidii ay u joojin lahaayeen dagaaladaas xamaas iyo israa'iil dhex marayso waxaa kaloo ay sheegayaan dadka ka faalooda xiisadaha israa'iil iyo falastiin inay adag tahay sidii sii socoshada dagaalka sababtoo ah dowladaha mandiqada oo ay ugu weyn tahay dowladda masar iyo dowlado kale oo reer galbeed ah ayaa u arka mid caqabad ku ah inay dib u bilowdaan wadahadalada falastiin iyo israa'iil maalintii jimcaha ayay ahayd markii uu geeriyooday qof falastiini ah kadib markii ciidamada israa'iil rasaas ay ku fureen xili falastiiniyiinta ay ku banaanbaxayeen xuduudda u dhexaysa ghaza iyo israa'iila arrimahan ayaa kusoo beegmaya xili bilihii ugu dambeeyey dibadbaxyo ay ka socdeen marinka ghaza oo falastiiniyiinta ay ku dalbanayaan dadka qaxootiga ah in loo oggolaado inay ku laabtaan dhulkooda iyo in israa'iil iyo masar ay joojiyaan go'doonka ay ku hayaan marinka ghaza dowladaha israa'iil iyo masar ayaa horay u sheegay go'doominta ay ku hayaan marinka ghaza inay tahay tallaabooyin dhinaca amniga ah oo ka dhan ah dagaalyahanada jihaaddoonka saraakiisha caafimaadka ee maamulka ghaza ayaa sheegay in ka badan boqol iyo soddon qof oo falastiiniyiin ah inay geeriyoodeen intii ay socdeen dibadbaxyada rabshadaha wata ee ka dhacayay marinka ghaza ee dhulka reer falastiin xuseen saxnuuni v o a kahira
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington ciyaaraha toddobaadka soomaalida ayaa ka furmay magaalada toronto ee dalka canada kuwaasi oo ay ka qaybgalayaan ilaa iyo shan iyo toban kooxood oo ka kala yimid dalalka qaaradda yurub maraykanka iyo magaalooyinka kala duwan ee dalkaasi canada tartanka ayaa sanadkan lagu xasuusanayaa faarax weheliye cadow sindiko oo hereer kala duwan kasoo qabtay ciyaaraha soomaaliya iyo afrika faahfaahinta warkan waxaa magaalada toronto ka soo diray wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji
tartanka cayaaraha toddobaadka soomaalida toronto ayaa ka furmay magaalada toronto ee dalkan kanada tartanka waxaa ka qaybgelaya ilaa shan iyo toban koox oo ka kala yimid yurub maraykanka iyo magaalooyinka dalkan kanada cabdikariim wilaayo oo loo yaqaano cantar jeenyo oo ah madaxa ururka today ee soo qabanqaabiyey tartanka ayaa sheegay in sanadkan lagu xasuusanayo tartanka allah u naxariistee faarax wehliya cadow sintiko oo jagooyin kala duwan ka soo qabtay xiriirada soomaaliya iyo afrika maanta waxaa lagu kala horeeyaa ninka siyaasaddiisa waxaad ku dareemaysaa cayaarihiisa say u hormareen marka waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed ay u sarakaca cayaaraha sanadkan waxaan ugu talagalnay haliyey sbortsa faarax wehliya cadow oo legend of soomaaliya ahaa cayaaryahan soo dheelay garsoore soo qabtay maamul soo qabtay ilaa heer fiifa u gaaray waxaan leenahay derajadaas aad iyo aad derajo aan ku faanno aan ku faraxno ayay tahay tartanka oo ah mid sanad walba la qabto ayaa sidoo kale waxaa ka qayb gala ciyaartooydii hore ee soomaaliya kuwaasoo ka kala yimaada wadamo kala duwan waxayna dhallinyaradu ku dhiirageliyaan horumarinta cayaaraha cabdiqaadir maxamed biriq oo ka yimid ingiriiska kana mid a ciyaartooydii hore ayaa rumaysan in cayaaruhu ay yihiin kuwa dhallinyaradu u abuura isdhexgal islamarkaana ay isku arkaan dadkii hore runtii cayaaraha aad iyo aad faa'iido weyn ayuu leeyahay ilmo fiican oo u ciyaari kara national teamka ayaa ka soo baxa aniga waxaan ka imaada ingiriiska hadda sanadka hal tiimaa socdo oo hilltop la yidhahdo oo runtii aad u diyaarsan sanadka hore tiimka nabadda tiimka la dhihi jira oo north london ayaa koobkii halkan ka qaaday marka runtii waa yurub ay ka yimaadaan amerika ay ka yimaadaan marka runtii ciyaartooyda waa isku dhex bartaan ayaa laftigooda xataa faa'iido weyn ayaa laga helaa runtii waxaas arkaya dad aniga dad isu ka dambeysay soddon sano afartan sano ayaa isla joognaa maanta marka runtii isdhexgalka aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay in ciyaaraha la qabta aad aad u fiicanta macalin cabdiqaadir cali kiriidi oo ka yimid maraykanka iyo salaad shiino oo reer toronto ah oo labaduba ka mid a ciyaartooydii hore ayaa sidoo kale ka hadlaya cayaaraha
somaali wiik waa ciyaar aad iyo aad tournamentigeeda u adag yahay oo adduunyada daafeheeda layskaga yimaado ingiriiska gobollada kale oo yurub ilama north america ayaa looga yimaadaa runtiina waxaa waaye waa tournamenti sanad walba cayaartoydii hore oo la jirka oo nuuc walba leh ay ka soo qayb galaan dhallinyarada waxay ka caawini karaan haddaa saa ula socotid north america ha noqoto soomaaliya ha noqoto yurub ha noqoto caalamka meel kasab ajoog ha noqoto annagii waxaa weeye waddankeenna ayaan ka soo tagnay waddan waxaan nimi yacni kaljarkiisa waxyaalo badan aanu ku kala duwannahay marka waxaa weeye haddaan ilmaha gacanta lagu haynin waxaa weeye faray ka baxaayiin aniga immigrationkan u shaqaynayey xabsiyo badan baan tegey runtii waad yaabaysaa inta soomaali ku xiran oo wax misdimiinir ah waxaan macno lahayn yacni u xiran marka cayaaraha waxay keeni karaan inay waxaasitoo dhan maaragtay ay kala dagaalamaan tartankan ayaa lagu wadaa in lasoo gebagabeeyo labaiyo labaatanka bishan iyadoo qabanqaabiyaashu ay rumaysan yihiin in horumarinta cayaaruhu ay wax badan ka qaban karaan dhibaatooyinka haysta dhallinyarada soomaalida ee dalkan kanada xuseen nuur xaaji v o a toronto
halkaad dhegeystayaa weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haddana aan ka codsado jamaal oo barbarkii midig fadhiya bal inuu nala socodsiiyo wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha adduunka aad baad mahadsantahay xuseen ciyaarihii kubadda cagta adduunka ee ka soconaya waddanka ruushka ayaa hadda heerkiisa gebagabada maraya shalay waxaa la dheelay kulan ka tirsan kaalinta saddexaad waxaa u tartamayay dalalka beljamka iyo ingiriiska oo iyagu sidoo kale gruubyada hore isugu soo arkay isku gruubna ahaa markaa kulankaasi wuxuu ku dhammaaday laba gool i waxba oo xulka dalkaasi beljamka ayaa kaalinta saddexaad ku guuleystay oo abaalmarintaasi hanatay halka ingiriiska laba gool i waxba looga awoodroonaaday waxaana labadaasi gool oo muhiim u ah xulka dalka beljamka u kala dheliya oo goolkii ugu dambeeyey weliba ay si wanaagsan uga soo wada shaqeeyaan ciyaartooyda kooxdaasi xulka kubadda cagta beljamka uu dabadhaafiya golwadaha kooxdaasi ingiriiska ciyaaryahan eden hazard oo hadda lala xiriirinayo in uu aadi doono naadiga real madrid maanta waxaa dhici doona kulan kale oo fainalaha dalalka croatia iyo faransiiska ayaa isaga hormaalin doona faransiisku waa markii saddexaad oo final ay yimaadaan muddo labaatan sano gudahood sagaashan sideed ay ku guuleysteen labada kun iyo lixdii fainalaha ayay markale yimaadeen labada kun sideed tobankana hadda fainalaha ayay joogaan inkastoo labada kun lixdii finalka talyaanigu ay kaga guuleysteen rigoorooyin croatia markii ugu horreysay finalka yimaadaanna waxay doonayaan iyaguna inay taarikh sameeyaan marka waynu arki doonaa sida kulankaasi uu ku dhammaado waana dhegeystayaasha usoo gudbin doonaa hadduu ilaa iraado hadba natiijada iyo sida ay ku dhamaato aad ayaad mahadsantahay jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha adduunka haatana aynu ku nasanno heeskan oo inagu luqeynayo fanaanka cawaale aadan
lamana indoora jacaylka adkeey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos gala ammaan mudane ubaxu dhino isxaashaqayba allaydhahe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane indhaca shaqo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indooda jacaylka adkeeye kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos gala ammaan mudane ubax urdino isxaashaqayba allaydhahe ammaan mudane gayan isdoortaa ehelku taamaa arooskooda aqal la seesaa dhiga aslan iyo kabad la uuntaa ubax cudgoonana lagu daadiyaa allaylehe ammaan waad istaahishaa heeskaasi u nagu luqeynaya fanaanka cawaale aadan ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti damba waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
inamiya gabdhaba adeecasi adoonku beerma ammaan mudane laba ka ilaalsha nacabka ilbiyi dhaqanku aroorsha ammaan mudane afka hoyiyo hidaha asalka awlaadda tusaa ammaan mudane laba aramida imtixaanka jacayl u adkaystay baa ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareexleh labay u ahaato